subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saakay iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa isniin saddex iyo tobanka bisha januari sannadka laba kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan milatariga soomaaliya oo la wareegay amniga magaalada beledweyne oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen howlgallo amni sugis iyo isbaaraqaadis ah ciidamadii qaranka la wareega amniga magaalada waxaa laga samayn doonaa jagboyntiyo iyo bare koontarool oo magaalada cidda ka baxaysa iyo cidda soo gelaysa lagu koontarool haddii kaloysan ahayn waxay noqonaysaa haddaan sidaas la samayn argagixisadaan la dagaalamayna inay noogu soo dhex gambatay dadkeenna halaagto
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan colaadda ka taagan suudaan iyo milatariga dalkaasi oo qabsaday magaalo weyn oo gacanta ugu jirtay muddo sannad ka badan kooxda r s f iyo sidoo kale waraysi ku saabsan korarka dhismayaasha badan ee muqdisho iyo baahiyaha guryo ee ay qabaan dadka daqligooda uu hooseeyo qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida kooxaha dabdemiska ayaa si dardar leh axaddii shalay ilaa iyo xalay u sii waday la dagaalanka dab xoog leh oo muddo lix maalin oo xiriir ah ka socda qaybo ka mid ah magaalada los angeles ee gobolka californiya ee dalkan maraykanka dabdemiska ayaa xoogga saaraya laba dab oo waaweyn oo ka ololaya galbeedka iyo bariga ka hor inta aysan bilaabanin dabaylo laga cabsi qabo inay uga sii daraan ololka dabka hadda socda dabka oo maanta oo isniin ah galaya maalintii toddobaad ayuu guddoomiyaha gobolka californiya gevin newsom axaddii sheegay in ugu yaraan ay ku dhinteen afar iyo labaatan qof wuxuu intaa ku daray in kumanaan guri ay ku basbeeleen halka boqol kun oo qof ay ku barakaceen xaafadaha uu dabka baabiiyey ayaa waxaa ku jira kuwo ay ku yaaleen guryo ay deganaayeen dad hodan ahaa saraakiisha waxay sheegeen in ilaa iyo laba-iyo toban ilaa iyo laba-iyo toban guri ay gubteen diyaaradaha iyo gaadiidka dabdemiska ayaa ka qaybgelaya halganka loogu jiro in dabkan la damiyo saraakiisha ayaa ka digay in dhammaan shacabka ku nool los angeles iyo hareeraheeda oo lagu qiyaaso toban milyan ay suuragal tahay in lagu amro inay guryahooda ka baxaan guddoomiyaha california newsom ayaa u sheegay telefishinka m b c news in dabkan uu u muuqdo masiibo dabiici ah tii ugu xumayd ee soo marta taariikhda maraykanka marka loo fiiriyo khasaaraha hantiyadeed hay-adda hay-adda gaarka loo leeyahay ee saadaasha hawada ee ee aku wether ayaa ka ku qiyaastay khasaaraha hantiyeed ee uu dabkani geystay ama uu dabkan hadda ka socda los angeles uu geystay lacag dhan ilaa iyo boqol iyo shan iyo soddon ilaa iyo boqol iyo konton bilyan oo dollar afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegay in wafdi sare oo dhanka ammaanka ah oo ka socda israa'il ay axaddii shalay gaareen magaalada dooxa si ay uga qayb galaan wadahadallada halkaasi ka socda ee la xiriira xabad joojinta gaza iyo sii daynta lahaystayaasha israa'il wararka ka soo baxaya madasha wadahadallada ayaa muujinaya inay muuqdaan calaamado sheegaya suurtagalnimada natiijo wax ku ool ah oo ka soo baxda wadahadalladan wadahadallada oo dooxa dib uga bilowday toddobaadkii hore ayaa waxaa dhexdhexaadinaya maraykanka masar iyo qatar waxaana ilo wareedyo ay sheegayaan in ay u badan tahay in dhinacyada ay gaaraan heshiis ka hor inta uusan xafiiska ku soo laabanin madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump labaatanka bishan januari dhexdhexaadayaasha ayaa rajo ka qaba in si deg deg ah loo gaaro heshiis xabad joojin ah in gargaar bini'aadanimo la geeyo ghaza iyo in la sii daayo ilaa siddeed iyo sagaashan israa'iiliyiin ah oo lagu hayo ghaza dagaalka israa'iil iyo xamaas ee ghaza ayaa socda muddo shan iyo toban bilood ah wuxuuna bilowday toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii markaas oo ay kooxda xamaas weerartay koonfurta israa'iil halkaasoo ay ku dishay kun iyo laba aanraahde kun iyo laba boqol oo qof oo israa'iiliyiin ah islamarkaana ay soo afduubatay boqolaal kale israa'iil ayaa iyadana weerar ku bilowday ghaza weerarkaasi ayna saraakiisha caafimaadka sheegeen in lagu dilay ku dhowaad konton kun oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur dhegaystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a aan ku bilowne taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay inay la wareegeen amniga magaalada beledweyne oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen howlgallo ay isbaarooyin uga qaadayeen magaaladaasi iyo agagaarkeeda sidoo kale taliyaha hay-adda nisa ayaa isagana sheegay in magaalada ay ka dhisayaan maamul ay dadka ku midaysan yihiin hadalka militariga soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo la furay waddada isku xirta magaalooyinka matabaan iyo beledweyne halkaasoo kooxo hubaysan ay dhigteen isbaarooyin caqabad ku ahaa dadka safarka ah gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya genaraal odawaay yuusuf raage ayaa sheegay inay la wareegeen gacan ku-haynta amniga magaalada beledweyne oo ay ka sameynayaan bara kontarool oo lagu hubinayo dadka gelaya magaalada iyo kuwa ka baxaya si aysan ugu dhex dhuumanin kooxda al-shabaab loona ilaaliyo deganaanshaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga
ciidamadii qaranka la wareega amniga magaalada waxaa laga samay doonaa jagboyntiyo iyo bara kontarool oo magaalada cidda ka baxaysa iyo cidda soo gelaysa lagu koontaroolo haddii kaloysan ahayn waxay noqonaysaa haddaan sidaas la samayn argagixisadaan la dagaalamayna inay noogu soo dhex gambatay dadkeenna halaagto soo maaha sida horeba mararka qaar u dhacday dadkeenna u dhibaateeyeen waxaan rabnaa marka waxaan rabnaa marka ciidamadaas amniga sugaaya ee booliis kale ee niisa leh ee milatariga leh waxaan u baahannahay amniga in loo fududeeyo see loogu fududaynaa waxaa loogu fududaynaa jagboyntiska iyo meelaha ay joogaan in la ixtiraamo hubka markaad magaalada aadaysid xeeraad degan tahay amba furunta laynkaad ku jirtaa meesha taliyaashaada iyo horjoogayaasha ku horjooga ay kugu amraan inaad dhigato seed soo gelee adoo muwaadin hoo xurahoo cid ku taabanaysa aysan jir magaaladaada soo gal warkaas soo ma caddo waddooyinka ayadana sidaasoo kale ciidamo ayaa loo xil saaray oo ilaalinaya amniga waddooyinka si magaaladan ganacsigeedii iyo nidaamkeedii isu socodka oo ugu deganaado taasna waxaan rabnaa ayadana arqalad inaysan ka soo laaban dhinaca kale taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi sambalolshe ayaa sheegay in magaalada beledweyne aysan kusii jiri karin xaaladda hadda ay ku sugan tahay ee kala qaybsanaanta iyo in calamo kala duwan la wato wixii hadda ka dambeeyana ay samaynayaan maamul lagu midaysan yahay siduu yidhi meeshaan sidii u tahay musee alle kartee in sida ugu dhaqsiyaha badan dhibaddhisu loogu sameeyo oo ay wejigaan weji ka beddelan ay yeelato haddii ilaah yidhaahdo annaga dabcan dadaalka aan wadno waa wax aan ummadda ugu danaynayna wax annagu aan ku danaysanayna maaha waxaan rabnaa haddii hadda ka hor aan magacyo kala duwan aan kala lahaynin hadda kadib hal magac inaan wada qaadanno haddii ilaah yidhaahdo mana dhacayso inaan caalamo kala duwan aan oggolaanno inay magaaladan ay ka surnaadaan hal calan oo heshiis lagu yahay iyo hal maamul oo heshiis lagu yahay oo ninba dhinaciisa uu haysto oo ninba dhinaciisa uu ka leeyahay ayaan hagaajisanaynaa insha allaahu ammaan darro dambana inay ku soo noqoto ma rabno maanta wixii ka dambeeyey tawfiiq ayaa ilaahayna haleeshiiyey ayadaan rabnaa inaan ku mitidno qof kastana uu ka ilaaliyo duldulaalaha qof kastana uu ka ilaaliyo meel kasta meel uun wax ka soo geli karaan annagu dadka waxaan rabnaa hadday reer hiiraan yihiin inay midaysan yihiin beesha meesha aan goonida u degta hadday tahay inay midaysan tahay dadka la dega dhammaantood inay midaysan yihiin statekun inuu midaysan rabnaa annaga annaga state midaysanaan rabnaahe ma rabno state qaybsan ma rabno ma agolin dad midaysanaan rabnaa soomaali midaysanaan rabnaa wax lagu midaysayaan rabnaa ammaankii magaalada waa la wareegnay xarumihii dawladda waa la wareegnay midda noo dhimanna waxay tahay dagaalkii shabaabka inaan aadno dalkii dabaxorayntiisii oo aan ku mashquulsanayn awal oo labadii sano lasoo dhaafay aan ka mashquulnay dib inaan ugu noqonno furimihii dagaalka dib inaan dadkii u abaabulno dadka ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa maalmahan ku naaloonaya xaalad nabadeed kadib markii la furay waddooyinka lagana sifeeyey dhammaan isbaarooyinkii yaallay oo caqabad ku ahaa dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga deegaanka ciidanka militariga ee dowladda suudaan ayaa ku guulaystay inay qabsadaan magaalada waadmadani ee caasimadda gobolka aljasiira halkaasoo muddo ka badan sannad ay gacanta ku hayeen xoogaga taageerada deg dega ah ee r s f ee dagaalka ay kula jiraan gobolkan ayaa ah gobol muhiim ah islamarkaana ah gobolka labaad ee ugu dadka badan dalka suudaan faahfaahinta arrintan ayuu xuseen barre uu wax ka weydiiyey jaamaca faarax oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka jabuuti magaalada wadmadani ee gobolka jaziira waa gobolka labaad ee haddii la eego dad ahaan ugu badan oo ku caana beeraha marka gobolka jaziira kooxdan r s f ama dacmi sariic waxay qabsatay ahayd december labadii kun iyo saddex labaatankii oo hadda laga joogo hal sano marka aad ayay dadka reer suudaan aad ayay uga niyad jabeen doorka iyo kaalinta militariga maadaama ay ka baxeen markii r s f tu ay duulaan kusoo qaadday taana waxay keentay in dardar hor leh ay dacmi sariicu hogaaminayo xamidtii ay kusii faafaan guulo kale ay gaadhaan ciidanku ay ay niyajabaan ayaa la odhan karaa laakiin walaal waxay ka geysteen gobolka jaziira ee caasimadiisa wadmadani ay tahay gabadfallo waaweyn bay ka geysteen maamul rayda ayay sameeyeen maamulka oo siduu doonan ka yeelay hantidii ay boobeen dalagyadii ay gubeen kuufsi waxyaalo aad moogsoon tahay anshaxa dadka suudaan uga baxsan ayay ku sameeyeen oo ay inkirayaan weliba sida ay hay-adaha xuquuqul insaanku ay kusoo oogeyso marka waxa ay ka dhigan tahay gacankuhaynta maanta ay militarigu ay qabsadeen wadmadani waa guushii ilbaabka u furaysay in ciidanku si buuxda haddeed ay xukunka ay ilbaabkiisii u galayaan ayaa la odhan karaa maadaama ay magaaladani ama gobolkani wula leeyahay xuduud shan gobol waa gobol istraatiijiya waa gobolladii xataa waxa weeyaan kacdoonadii isbedelkii suudaan inqilaabyadii laga soo abaabuli jiray xataa xorriyaddii ingiriiska gobolkani waa gobol aad ku caana xagga xorriyadda marka wax weyn ayay uga dhigan tahay taana walaal waxa keenay ayaa la odhan karaa soo dedeji guusha militariga dhowr siyaabood ta koowaad toddobaadkan maraykanku wuxuu saaray cunaqabatayn guddoomiyaha r s f ta xamidtii dhaqdhaqaaqiisa iyo hantidiisa dibadda taalla cunaqabatayn iyo xayiraad la saaray taay walaal niyajab ayay ku samaysay shirkado badan oo la tacaamulaya oo imaaraadka laga leeyahay iyada idil wax la saaray xayiraad ba la saaray iyo cunaqabatayn waxyaalaha oo ku dhan ayaa walaal in dacmi sariicu gacankuhayntiisii magaalooyinkii uu haystay ay faraha ka siibteen ayaa la odhan karaa jaamaca waxaad fikrad naga siisaa xaaladda guud ee dalka suudaan oo in muddoaba dagaalla ay ka socdeen haatan waa sidee iminka xaaladda suudaan waxaa la odhan karaa khartuum ayaa lagu sii siqayaa xagga degmada baxri lagaga soo ciidanku ay ka soo qaadayaan duulaan taliskii militariga suudaan looga arriminayay oo oo oo snipero ay dul joogaan agagaarkiisoo ku dhan madaxtooyadii waa koobta ugu halista badan ayaa la odhan karaa maadaama wadmadani la qabsaday oo xaggan ay ciidamadu ka soo sinqayaan xaggan magaalada baxri la yidhahdan laga soo galayo in militarigu soo hareereeyo bishan intay dhammaanba ayaa dhici karta r s f tuna ay sii adkeysan kari weyda inay ku siyaaso magaalada khartuum marka cawaamil kalena way keenaysaa oo oo waxa weeyaan dowladda maraykanka oo oo saaraysa awood in militariga dalka suudaan gacan kuhayntiisa hadday noqoto madaxweynaha dooran ee trump marka in xamidtii doorkiisa hadda dhammaanayo ayay ayay u muuqataa ka helaya marka xaaladdu labada kun iyo shan iyo labaatanka xagga militariga ayay saadaal naacawle u bilaabantay maadaama gobolkii khayraadka ee jaziira ay gacanta maanta ku hayaan taana ilbaab laga galayo guusha ayay u tahay
kaasi wuxuu ahaa jaamaca faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan jabuuti wuxuu u warramayey xuseen barre aadan waxaa sii badanaya guryaha dabaqyada ah ee laga dhisayo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye oo hareeyey muddo ka badan soddon sano korarka guryaha dhismaya ee magaalada ayaa waxaa loo sababeynayaa bulshada ku nool caasimadda oo korortay iyo ganacsato badan oo soomaaliyeed oo u soo jeestay maalgashiga dalka laakiin dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in dhismayaasha waaweyn ee kusoo badanaya muqdisho aysan hoos u dhigin xaaladii guryeynta ee magaalada aysanna dadka u suurtagelin inay helaan guryo kiradooda la awoodo taa beddelkeedana waxay mararka qaar sababtaa in dadka aan dakhligooda wanaagsanayn ay xaafadaha guryaha casriga ah laga dhisay ay uga guuraan qiimaha kirada oo aad u badan darteed maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa arrimahan ka wareystay cabdiwahaab xuseen maxamed oo ah dhaqaalayahan soomaaliyeed oo mowduucan cilmi baaris ku sameeyey
guryaha muqdisho hadda skyscraverska aada bay u badanayaan oo dabaqyo tiro badan baa la dhisayaa haddana waxaad arkaysaa dadkii inuusan guryihii kirada aysan soo jabayn oo sii qaaligaroobayaan waxaad isleedaha marka bildinadan cusub oo la dhisaayo miyaysan demandigii dadka ay lahaayeen oo dadkii dalabka ay lahaayeen miyuusan haqabtiri karin baahidii dadweynaha ay u hayaan guryahaas kiraysanaya dunida hadda waxyaabaha ka jira badana waxay tahay guryaha dabaqyada way ka jaban yihiin guryaha villooyinka ah laakiin intaan baaritaanadan ku dhex jirnay waxaan ogaanay xamar muqdisho guryaha dabaqyada inay ka qaalisan yihiin guryihii villada ma garan kara sababta keeni karto oo logical economic sense ma samaynayso oo hadda waxaa laga yaaba qof apartment inuu ku helo muqdisho gudaheeda saddex boqol oo dollar inuu xaafado ka mid ah magaalada muqdisho gudaheeda inuu villo kaga hela ayaa laga yaabaa lacagtaas mise lacag ka yar so waa waxyaabaha aad aan markaa bartaankan ku jirnay aad aan ula cajabnay oo haddii loo eego dhinac dhaqaale ahaan ma samaynayso wax micno ah oo theory sidaas ku baysgaraysan ilaa hadda maanan arag caqabada kale oo jirta waxay tahay dadkii waxaad moodaa in barbixin ay ku socoto oo xaafadihii hore ay degnaayeen oo inay ka guurayaan oo daafaha magaalada ay u guurayaan sababtoo ah meeshii kiradii ayaa qaali ku noqotay qofkii ma awoodo inuu iska bixiyo oo waxaa laga yaabaa lacagtii soo galaysay bishii lacagtii soo galaysay boqolkiiba lixdan ka badan in kira ahaan looga qaato marka qofkii mismanage garayn kara waxay qasab ku ah inuu daafaha magaalada dego qofka markuu daafaha magaalada dega haddana caqabadaha kale oo ku imaanaysa waxay tahay transportationkii inuu magaaladii wax walba uusan ka helaynin daafaha magaalada caruurtii iskuulaadka dhiganaysay hospital hadduu u baahdo inuu xaggaas ka soo aada inay tahay so haddana ma jirto jidad u habaysan oo qofkii u fududeyn karta haddii emergency mise iskuulaadkii iyo waxaas oo dhan marka waa waxyaabaha aan aragnay waxaa kamid a marka rentigaas iyo kiradaas oo kordhay darteed qofka inay ku sababayso waxyaabo badan facility badan inuu waayo uu qofkii ka noqdo meel uu markii hore home ku wacan jiray guri uu asiga degnaa inuu maanta ka noqdo qof ajnabi ka ah oo kor un ka fiirsada
waa tahay marka ma waxaad leedahay dhismayaashii magaalada sida dabaqyada waaweyn oo apartmentska loo yaqaano way badanayaan laakiin baahidii guri ee ka jirta magaalada way kaga sii darayaanoo ma yaraynayaan
exactly waa baahidii jirtay dadka u baahan guryaha ma heli karaan inay guryahan dabaqyadan dhismaayo inay kiradeeda dhiibtaan mise ay ka qayb ay ka qayb qaataan soo qofkii meesha degnay baahidii jirtay ma dabooli karaan dabaqyadan hadda la dhisay waxaad muddaa dabaqyada inay dadka raba inay ku noolaadaan high end mise maxaa lahayay nolol qurux badan inay kiraysan karaan un uusan kiraysan karin qofkii kale oo normalka ahaa marka ma laga yaabaa in loogu xulanayo dabaqyadan ee ammaankooda iyo meelaha laga dhisayo oo ah goobo loo arkayo inay yihiin goobo ka nabad qaba ee ee ama ka ammaan badan magaalada inteeda kale oo dadkan danyarta ah ee magaaladan aysan awoodin waa sida waa sidaa tiri walaal maxamed oo dabaqyada meelaha erida ay ka dhismayso waa erida oo xaafado qaar un oo ka amni badan tasjiilaadkii qofka biniaadanka uu u baahan yahayna ay ka agdhow yihiin ilaa hadda ganacsatada maysan dadka wax investigareynaya maysan investigareen dowladyada magaalada waxaan mo- waxaan filayaa un hal dhinac in gated society laga sameeyey oo ka yaro fog qoladaasna maxaa lahayay qof qof awoodi kara inuu meeshaas dega oo haddana kiradeeda iyadoo qaali ay sii tahay inuu kaga imaado eridaas inuu ka imaado haddana magaaladii soo aado ba haddana dhibaato kale ku noqonayso so ma- waa waa sax guryaha ugu badan oo la dhisay waxay ka dhismayaan erian dadka nabadgelyada ay ka jirto oo haddana boominka sameynaya fa- eh, tasjiilaadkii iyo waxyaabihii qofka ugu baahan yahay in laga heli karo
ee maxaa looga baahan yahay marka ee dowladda oo kale ee dabcan waad la socotaa oo dhaqaale ahaan dowlad ee aada u xoogan ma ahan oo guryo la awoodi karo bulshada u dhisi karta maxaa marka ganacsatadu sidee bay kaalintaasi u buuxin karaan oo guryo ay dadkan bulshadan aan aan tabarta badan lahayn ay awoodi karaan ay u hirgelin karaan ninka ganacsadaha mar walba waa nin fiirsanaya jeebkiisa waxa soo galaya haddii guryo uu ka dhisi lahaa duleedka magaalada iyo meelaha ay dadka kale maxalahay ka kiraysan karaan laakiin halka caqabad oo u taagan maxay tahay wuxuu aaminsan yahay meeshaas dadka inaysan een, badankood aysan rabin oo aysan jirin infrastructure-kii qofkii maxalahay hadduu meeshaas ku noolaan lahaa oo u saamaxayo inuu helo waxyaabaha uu uga baahan yahay so qofkii ganacsaday wuxuu isleeyahay maxaad u dhisaysaa guri dabaqyo xaggaas inaad ka taagtid mise filooyin aad ka taagtid yaa kaa kiraysanayo leanna dadkii way ku yaro fog tahay so ninkii ganacsadadii taas unba u keenaysa maahan haddii confidence uu helo oo maxaa lahay dhinaca amniga iyo wadooyinka haddii la kordhiyo dadku way iska gaari karaan soddon kilomitr qofku waa kaga imaan karaa magaalada midda kaleo keenaysan waxay tahay maga- een, magaaladii muqdisho ummaddii oo dhan baa waxaad moodaa in ay kasoo wada guurayaan goboladii goboladii iyo tuulooyinkii dadki inay kasoo qacayaano rapid urbanization baa aada u dhacay
kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab xuseen maxamed oo ah dhaqaalayahan soomaaliyeed oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
magaalada hargeysa waxaa ku soo badanaya goobaha casriga ah ee dadka habeenada fasaxyada ay ku caweeyaan halkaasoo dhallinyarada qaar ay ku qaadaan heesaha qaraamiga ah ee cuudka lagu tumo wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa xamse cali jeesto oo goobahaasi booqday ayaa warbixintan nooga soo diray ganacsato daayar ah ayaa fursad dhaqaale ka sameeyey goobahan cawaysyada oo sannadihii u dambeeyey aada ugu soo badanayey koonayaasha magaalada hargeysa ha uguba badnaadaane dhinaca koonfureed ee masallaha goobahani ayaa aada u soo jiitay qaybo badan oo bulshada ah kuwaasi oo yimaada maalmaha fasaxyada siday wakhtigooda ugula qaataan qoysaskooda iyo asxaabtooda xamse fu'aad oo ka tirsan dhallinyarada curisa meheradan aanu ku sugannahay oo la yidhaahdo caways iyo caanageel ayaa sharaxaya adeegyada ay u qabtaan macaamiishooda dadka meesha imaada dad waaweyn bay u badan yihiin iyo dhallinyaro oo dadka waaweyn waxay dee badanka waad dareemi karaysa dadka waaweyn waa caanaha iyo muqmadii dadka waaweyn waxay cuni karayaan dad- waxa weye cuntooyinka waaweyn Een, dhallinyartuna waxa waxa u yimaadana waa caweysiyo inay dee ku nafisaan meesha oo laydhaa banaanka iyo waxaan kuuraa ku dee relagas ku dareemaan meesha waad arkaysaayo waxaan kuuri waa meesha weyn maasha allah Een, waxaa la yidhi dadku meesha iskugu imaanayaan waxaa fiican in meesha dusheedu ay furnaato si caafimaad iyo hawo loo helo marka meeshan adiga arkay hawadeedu way furan tahay Een, dhallinyartu dee habeenada qaar caweys baa ka jira habeenna dadka waaweyn baa iskale habeenna dhallinyarta iskale dadka waaweyn habeenada qaaciga way tuntaa family baa yimaada Een, waxaan kuuri waa lagu caweeyaa cashadii baa taallaa dhalinyartuna habeenkay timaadana dee show baa ka jiro waxaan ku allahuma salli cala maxamed fanaaniin badan baa timaada si amniga wax u dhacaan marka waxay dee dee tusaalaha u tahay un in waxaan ku idhi dee si amniga wax walbaaba u dhacaan si qurux badan loo helo jawi qurux badan lagu qaato cuntadii la helo dee seef hablaha iyo haweenka ayaan geestooda ka maqnayn waxayna tilmaameen in goobahani in lagu caweeyo ay ku dareemaan ammaan isla markaasna ay wakhtiyadooda fasaxa yimaadaan goobahan iyagoo u wada socda kooxo kooxo carwo maxamed oo ka mid ah hablaha aanu kula kulannay goobtan ayaa sharaxaysa adeegyo fara badan baa halkan laga helayaa waxaa jira qaacigii cunto dhaqameedyadii kamankii qofkii soo qaadanaya sameecad ee gruubkiis la socda sameecad sita way ku tuman karaan Ee, waa meel jooggeedu aad u wanaagsan yahay ee, oo cawiis wanaagsan lagu qaadan karo meesha jooggeedu wuu fiican yahay een, securitygeeduna aad buu u wanaagsan yahay so waa meel lagu een, cawin karo
aynu guriyaga leeyahay geestaada ilaa qabo geestaada ilaa qabo intii aanu ku sugnayn xarumahan lagu caweeyo waxaa indhahayaga soo jiitay dhallinyaro kooxa kooxa u wada fadhiya iyaga oo ardaayo ku shitay oogdow ah isla markaasna qaarkood ay tumanayaan kaban halka qaar kalena ay dhegaysanayaan kuna dheelayaan codbaahiyaal ay ka baxayso heeso ay jiibta iyo jaanta isla helayaan xamse cismaan ayaa ka mid ah dhallinyarada goobahan sida joogtada ah u yimaada maalmaha fasaxa wuxuuna iiga warramay adeegyada ay halkan ka helaan wallaahi dee in- wa- of of way noqotay aad bay u ballaarataa meeshu anigu dhallinyarta kastamarka ku xidhan baana meherada marka i- wallaahi aad bay u badataa nambar badan baa imaada of population bay noqotaa marka qaar laakiin haddana cunaqabatiin ma jirto waa habi baan kule meeshu oo qof kastaaba joogiisiyo farxaddiisu ku qaanay halka qofka sameecaddu istiha isuu geysanaya waa u gaar shaaxiisiyo dee halkan alaabtii waa lagu hayaa soft foodiskii shaaxiyo kale waa lagu hayaa wixii kale qofkuu baahnaa adeegyadii waa lagu hayaa waterkii een, sharaabadii oo kale dee waxa leerarkiiyo waa leedahay fiishashka waa leeday fiish dheer baad jiidanaysaa xaggaasoo kale iska cambarinaysaa qayb gaara sameecado gaara waa la iska istaagay dee lagu dhufaynayo halka jooga lagu qaadanayo Ee, saan kuu sheegay leerhkiina waa leedahay agabkii leerhka waa leedahay ka- ka baqan maysid inuu dab kaa baktiyo moobilkii oo kale ka baqan maysid sameecaddii oo kale u baqan maysid dee waxaan kuli waa kaala arag markanoo kale galo xidhaalada leefal bay halkan oo kale dhallinyarada ku sugan magaalada hargeysa ayaa caqabada kala kulmi jiray goobaha lagu caweeyo kaasi oo ahaan jiray goobo buuq badan balse dhallinyaradan soo kordhisa adeegyadan bannaanka magaalada lagu qabtay ayay u noqotay fursad ay ku helaan dhallinyaradu firaaqo geesta kalena dhallinyaro kale ay ka heleen shaqa abuur xamse cali jeesto v o a hargeysa
haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
gabarhyahaygu hadiyo adongaja arago guri barwaaqa joogaad hooska guux bilowde gabarhyahaygu hadiyo adongaja arago guri barwaaqa joogaad hooska guux bilowde adaa gambinaayo garab maray wanaage adaa gambinaayo garab maray wanaage maxaan kuu galaa ama kuu gudaa xaaja kugu gadood
heestaasi uu ku luuqeeyo axmed naaji ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo